بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah baliishaadka xuutiyiinta oo weerar ku qaadaya fadhiisimo ciidan oo ku yaala magaalooyinka yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan iyo xaaladda gaajada ah ee ka jirta magaalada khaza oo ka sii daraysa kooxa murtasaqa ah oo u kiraysan sahaynada oo boob iyo baabi'in ku haya gurmadka loogu talagalay shacabka reer filistiin mid ka mid ah macaahidda daraasaadka ee ka soo baxa washington oo waxa ka socda khaza ku tilmaamay mid loogu gogolxaarayo sidii loo barakici lahaa shacabka reer filistiin magaaladaasna looga dhigi lahaa mustawdanad ay deggan yihiin yuhuudda awoodda jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ku sii baahaysa mandiqadda galbeedka afrika iyo warbixinno cusub oo soo baxay oo ka digaya inay saldhigan karaan dalal hor leh oo ay ka mid yihiin senegaal iyo muritaaniya faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo dhulgariirkii xoogganaa ay ku dhuftay badweynta baasifiga haddaba waxaad maqli doontaan jawaabaha shan su'aalood oo la iska weydiinayo musiibadaasi qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii lixaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyawm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
wahagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay lixda bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa malishaadka xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay in saacadihii lasoo dhaafay saddex howlgal oo xooggan ay ka fuliyeen magaalooyin yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan kuwaasoo kale ah talaabiib casqalaan iyo sidoo kale anaqab yaxya asariic oo ah afhayeenka militari ee kooxdan ayaa sheegay in howlgalkooda ay u adeegsadeen ilaa shan diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ayna beegsadeen saldhigyo ciidan iyo goobo xasaasi ah howlgalka koowaad oo ka dhacay mandiqadda yaafa ee ku taalla talaabiib ayuuna sheegay in lagu fuliyey ilaa laba daroonis ah ayna beegsadeen goobo xasaasi ah halka howlgalka labaad oo isagana loo adeegsaday laba diyaaradood oo daroonis ah lagu beegsaday mandiqad ciidan oo ku taalla koonfurta casqalaan halka diyaaradda kale ee soo hartay ay ku weerareen mandiqadda annaqab ee dhacda koonfurta dhulka yuhuudda oo ixtilaalka ay ku haystaan howlgalladooda ayuu sheegay inay u dhaceen sidii loo qorsheeyey islamarkaana ay geysteen khasaaro isagoo sidoo kale ku hanjabay inay sii xoojin doonaan weerarada noocan oo kale ah saraakiisha maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sheegayaan inay ka hortageen weerarkan lagu soo qaaday qalabka digniinta bixiya ayaana waxaa laga maqlayay magaalooyin dhowr ah maliishaadka xuutiyiinta ayaana muddo ku dhow laba sano oo xidhiir ah waxay weeraro toos ah ay ka geysanayaan dhulka filistiin si gaar ah magaalooyinka ee yuhuudda oo ixtilaalka ay ku haystaan iyagoo dhanka kala beegsanaya maraakiibta sahaynada ee maraya baddacas dhanka magaalada khaza waxaa sii kordhaya xaaladda adag ee halkaasi ka jirto iyadoo tirada guud ee dadka u geeriyooday gaajada maalmihii lasoo dhaafay ay gaarayaan boqol konton iyo sagaal ruux sida ay ku warantay waaxda caafimaadka muuqaalo iyo sawiro lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayeen carruur yaryar oo la ilmeynaya gaajo darteed halka sidoo kale kumanaan kale oo carruur ah ay safaf dhaadheer ugu jiraan goobaha lagu qeybiyo gurmadka deg dega ah balse cuntada halkaasi taalla aysan dabooli karin baahidooda sidoo kale ciidanka gumaystaha yuhuudda waxa uu sii wadaa xasuuqa u geysanayo dadka shacabka ah afar iyo labaatankii saacee la soo dhaafi ayaana tirada shuhadadu waxa ay gaaraysaa boqol kow iyo toban ruux halka dhaawacu uu yahay siddeed boqol iyo labaatan kale tirada guud ee shuhadada tan iyo toddobadii oktoobarna waxa ay maraysaa lixdan kun laba boqol afartan iyo sagaal halka dhaawacu uu yahay boqol afartan iyo toddoba kun iyo siddeetan iyo sagaal ruux iyadoo sidoo kale kumanaan kale lagu la'yahay burburka hoostiisa tan iyo siddeed iyo tobankii maars oo uu dagaalku dib u bilowday ayaana waxaa shahiiday sagaal kun siddeetan iyo kow ruux halkay dhaawacmeen in ka badan soddon iyo shan kun oo kale kooxaha muqaawamada filistiin iyagana dhankooda waxa ay sii wadaan howlgallada ay ku beegsanayaan ciidanka gumaystaha yuhuudda bayaan ka soo baxay ayaana lagu sheegay in howlgal qanaas ah ay ku beegsadeen mid ka mid a askarta sahaynada weerarkaas oo ka dhacay shaarica bakhdad ee ku yaala xaafadda shujaaciya sidoo kale kooxaha muqaawamadu waxay ku dhawaaqeen inay beegsadeen gaadiid ay lahaayeen ciidanka gumaystaha yuhuudda oo ku sugnaa bariga magaalada khan yunis ee dhacda koonfurta qidaaca بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها wahagaaga mikana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
shuhibaad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa gargaarkii khaza oo ay dhexda u galeen shufto wuu aasaasay maamulka gumaystaha yuhuudda jaraa'idyo kala duwan oo ka soo baxa gobolka bariga dhexe iyo dalalka yurub ayaa si aad ah u faaqidaya xogta ah gargaarkii loo waday muslimiinta reer khaza ee maalmihii lasoo dhaafay gelayay gudaha marinka in ay dhaceen kooxa murtasaqa ah oo horay ay u aasaaseen maamulka gumaystaha yuhuudda wargeysyadu waxa ay soo bandhigayaan gaadiidkii galay gudaha marinka oo ay dusha sare ka saaran yihiin calooshad u shaqaystayaashan filistiiniyiinta ah balse uu ku adeegto maamulka gumaystaha yuhuudda iyagoo dhacay dhammaan wixii cunno ah ee ay gaadiidka sideen una kaxaystay goobaha ay ku sugan yihiin arrinkan ayaa murugo ku reebay muslimiinta caalamka intooda badan gaar ahaan kuwa khaza maadaama dadkan kumidibka ah islamarkaana dhalasho ahaan la sheegta ay yihiin kuwa ugu horreeya ee u geysanaya dhibaatadan islamarkaana indho u noqday maamulka gumaystaha yuhuudda fulinayana awaamirtiisa kala duwan si keliya ay u qaataan shilimaad yar waxaad arkaysaa muuqaalada halkan laga soo bandhigay dad gaajeysan balse laga kaxaystay gawaaridii loogu keenay gurmadkii yaraa ee ay heleen muddo ay go'doonsanaayeen gaajana ay dilootay kadib sawirada ka imaanaya khaza ee ay jaraa'idadu soo bandhigayaanna ma ahan kuwa muslimiinta ay indhaha u dhammaystiri karaan maadaama dad cunno la-aan ahaa in muddo ah oo la dhex keenay gurmad mar qura haddana laga dhex afduubtay waxaasina ay ku sameynayaan calooshadu shaqaystayaal cadowgu uu ku adeegto oo aanan lahayn diin iyo damiir celiyo tuna maxay yihiin shanta su-aalood ee muhiimka ah inaad ka ogaato dhulgariirkii shalay ka dhacay xeebaha basifig habeennimadii talaadada ee lasoo dhaafay xeebaha bariga fog ee ruushka waxaa ka dhacay mid ka mid ah dhulgariiradii ugu xooga badnaa ee la diiwaangeliyo iyadoona lagu cabiray siddeed dhibic siddeed magnitood dhulgariirkan waxa uu ka dhacay xeebaha koonfur bari ee gobolka kamjata waana dhulgariirkii ugu xooganaa ayay warbixinadu leeyihiin ee ku dhufta halkan tan iyo sannadii kun sagaal boqol iyo konton iyo labadii su-aasha koowaad waxay leedahay dhulgariirkii ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay xeebaha basifig kaalintee ayuu ka gelayaa kubii ka dhacay dunida ee waaweynaa warbixintu waxay leedahay kaalinta lixaad ayuu ka galay dhulgariiradii ugu xooganaa ee dunida soo maray su-aasha labaad waxay leedahay ma jiraan dhulgariiro kale oo dhacay kadib markii la diiwaangeliyey midkan waxay warbixintu leedahay way jiraan waxaana la filan karaa in ay dhacaan tobaneeyo kale oo la mid ah midkan kuwaasoo qaarkood xitaa gaari kara toddoba dhibic shan darajo waxayna xogta xusaysaa in isla aaggan hadda uu ka dhacay dhulgariirkan horaantii bishan sidoo kale ay ka dhaceen dhulgariiro kale oo iyagana gaarayay toddoba dhibic afar iyo lix dhibic siddeed taasoo lagu tilmaamay digniin uu soo waday dhulka ka hor inta uusan dhicin midkan xoogan su-aasha saddexaad waxay leedahay dhulgariirkan ma sababay tusunaami jawaabtu waa haa tusunaami xoogan ayaana dhacay ayay warbixintu leedahay gaar ahaan mawjado gaaraya ilaa shan mitir ayaa lagu arkay gudaha dalka jabaan iyo gobollada maraykanka sida hawaii iyadoo xeebaha galbeedka maraykanka sida alaska california iyo oregon dhammaantood saacadihii lasoo dhaafay laga diiwaangeliyey tusunami wadamo badan oo badweynta basific ku yaala sida jili new zealand iyo indonesiya ayaa iyaguna sameeyey digniino xoogan sida xogtu ay sheegayso su-aasha xigta waxay tahay khasaare intee la-eg ayaa ka dhashay dhulgariirkan inkastoo aan la diiwaangelin dhimasho baaxad leh haddana waxaa jira dhaawacyo iyo burbur xoogan gaar ahaan halkii uu ka soo qarxay dhulgariirka ee kamjata iyo jasiiradda kuriil dalka jabaan dhankiisu waxa uu daadgureeyey in ku dhow hal milyan oo qof gobolka hawai ee dalka maraykanka isagana waxaa looga dhawaaqay xaalad deg deg ah su-aasha ugu dambaysa waxay tahay dhulka gobolka kamjada iyo taariikh ahaan ma jiraan dhulgariiro kuban la mid ah oo soo maray waxay warbixintu leedahay dhulgariiradii ugu waaweynaa ee soo maray halkan waxaa ka mid ah kii dhacay kun toddoba boqol soddon iyo toddobadii ee darajo ahaan gaarayay ilaa sagaal dhibic saddex iyo mid kale oo isagana dhacay sanadkii kun siddeed boqol afartan iyo kowdii mignatood ahaanna gaarayay ilaa sagaal kun sagaal boqol iyo konton iyo labadii darajo ahaan dhulgariir gaarayay ilaa sagaal ayaa mar kale ku dhuftay gobolka kamjada taariikh ahaanna sida muuqata gobolkan ku yaala bariga fog ee ruushka waa mid ay ku xiran yihiin khataro badan marka laga hadlayo dhulgariiradan maxay tahay siyaasadda dhabta ah ee ka dambaysa xasuuqa yuhuudda iyo maraykanka ay ka wadaan gudaha khaza muxuuse yahay maqaalka ay daaha ka rogtay majalladda ameerikaanka wargeeska responsible state grafte ee ka soo baxa magaalada washington ee dalka maraykanka islamarkaana xiriir la leh macadka siyaasadda ka faallooda ee queens ayaa daaha ka rogay in dagaalka gumaystaha yuhuudda uu ka wada khaza uusan keliya ahayn mid yoolkiisu uu yahay cudud milatari balse uu yahay qorshe isdabajoog ah oo la fulinaya islamarkaana ujeeddadiisu ay tahay in lagu barakiciyo shacabka reer filistiin wargeesku waxa uu sheegayaa in weerarada aanan kala joogsiga lahayn ee ay sahaynadu ka wadaan gudaha marinka aysan keliya ahayn ujeeddadu in la tirtiro kooxaha muqaawamada filistiin balse uu yahay hadaf kale oo uu qoraagu ugu magacdaray ethnic clinson oo la doonaya in lagu burburiyo dhammaan nolosha shacabka reer filistiin waxayna warbixintu leedahay waxaa maalin kasta la dilaa dad ka badan boqol iyo konton qof iyadoona ay jirta cunnoyari xeryaha qaarna ay ku dhex faafeen cudurro halis ah warbixintu mar ay ka hadlaysay asbaabaha ugu horreeya ee muujinaya in dagaalka benyamin netanyahu uu yahay in guud ahaan uu la wareega marinka khaza shacabka reer filistiinna uu ka dhiga mid uu dilay iyo mid uu barakiciyey ayay tusaale u soo qaadanaysaa beegsiyada aanan kala joogsiga lahayn ee loo geysanayo hay-adaha filistiiniyiinta ee gurmudka u fidiya shacabkooda markii ay ku fashilmeen soo afjaridda kooxaha muqaawamada filistiin waxay taa beddelkeed bilaabeen in ay adeegsadaan nidaam ciqaabeed ay kaga goonayaan shacabka reer filistiin cunnada cabitaanka iyo dawada taasoo dadka ku qasbaysa sida ay aaminsan yihiin in ay samayn doonaan barakac ballaaran waana tallaabadan ayay warbixintu leedahay gunaanadkii in maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ay xoojiyaan beegsiyada ay ku hayaan shacabka reer filistiin faransiiska oo dalbaday soo gacangelinta dhiigyacabka bashaar al asad haddaba maxay tahay nooca dacwadeed ee bariis ninkan ay ku soo oogtay wargeeska sharqul awsad ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in xafiiska dembiyada waxaa loogu yeera argagixisada ee dalka faransiiska uu isbuucan gudihiisa shaaciyey inuu codsaday in lasoo saaro warqad cusub oo lagu soo xirayo madaxweynihii hore ee suuriya bashaar al asad ee xilka laga tuuray desembar waxay dacwadan la xiriirtaa ayay jariiradu leedahay weerar kiimika ah oo uu ninkan adeegsaday sannadkii xilligaas oo ay suuriya ka socdeen dibadbaxyo ballaaran dowladda faransiiska ayaa sannaddii waxay baabi'isay dhammaan dacwaddii loo haystay ninkan balse mar kale waxaa hadda muuqata markii xilka laga riday bashaar al asad in xukuumadda baariis ay furtay dacwadda loo haystay ninkan lamana caddayn haddii faransiiska midan laga codsaday baaritaanadu waxay sheegayaan in sannadkii uu bashaar al asad shacabka u adeegsaday sun halis ah taasoo nafta dhaafisay in ka badan kun qof oo ku kala noolaa magaalooyin kala duwan oo ku yaalay gudaha dalka suuriya waxayna dhacdadan si gaar ah u dhacday intii u dhexaysay afartii ilaa shantii agosto ee sannadkii su-aasha ugu badan ayaase ah ruushka ma soo gacangelin doonaa bashaar al asad oo isaga iyo qoyskiisa u baxsaday caasimadda moscow kadib markii xilka laga tuuray dabayaaqada sannadkii lasoo dhaafay ee cududda mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee qaaradda oo sii fidaysa iyo digniino ay soo saarayaan xukuumadaha riddada ah haddaba maxaad kala socotaa saddex xagal xuduudeedka ugu muhiimsan galbeedka afrika warbixin ay baahisay mid ka mid ah majaladaha fadhigooda uu yahay dalka ingiriiska ayaa lagu shaaciyey in digniino culus ay soo saarayaan dalalka maali senegaal iyo muritaaniya kadib markii mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay xoojiyeen weerarada ay ku beegsanayaan murtadiinta iyo murtasaqadooda ku sugan saddex xagal xuduudeedka muhiimka ah ee ay wadaagaan dalalkan saddexda ah xukuumadda riddada ah ee senegaal ayaa dhowaan soo saartay sida majaladu ay sheegayso amar ay ku mamnuucday in socdaal ay sameeyaan mootooyinka xilliyada habeenkii gaar ahaan gobolka bakeel ee u dhow xuduudda dalka maali go-aankan ayaana lagu fasiray inuu yahay tallaabo ay dowladda senegaal cabsi kaga muujisay weerarada sii xoogaysanaya ee ay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ka fulinayaan halkan weeraradii dhowaan ka dhacay maali gaar ahaan magaalada diable ayaa sababay cabsi weyn oo soo wajahday xukuumadaha riddada ah ee ka arrimiya dalalka senegaal iyo muritaaniya waxaana tani cabsi ku camimtay murtadiin fara badan iyo murtasaqo ku sugnayd dalalkan warbixin uu baahiyey macadka diraasaadka amniga ee ka howlgala qaaradda afrika loona soo gaabiya i s s ayaa xaqiijisay in jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay leedahay waqti xaadirkan awood aanan la dhayalsan karin oo kusii faafaysa guud ahaan dhulka galbeedka gunaanadkii warbixintu waxay muujinaysaa suuragalnimada in jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay gacanta ku dhigaan inta badan marinada muhiimka ee ganacsiga taasoona sida la aaminsan yahay sare u qaadi doonta awoodda mujaahidiinta ka dagaalanta dhulka saaxilka iyo saxraha afrika guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada lixaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo iyo walaalkeen faysal mahad فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أو ونكسن دمانتين ميل كستو جوكتان iyo si kastooo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada xalqadeenna lixaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadeennii hore dhegaystayaal waxaa inoo joogtay in lama huraan ay noqotay ugu dambayn in cadaawaddaasi ay isku beddasho dagaal toos ah oo dhex mara quraysh iyo shakhsiga matalaya dacwada oo ah rasuulka sala allahu calayhi wasallam xalqadeennana halkaas ayaan ku ambaqaadi doonnaa hadduu rabbi oggolaado intaasi kadib wuxuu allaah doonay intii iimaanka u qornaa inay laa ilaaha ila allah rumeeyaan wuxuuna noqday jiilkaasi fariidka ah ee ay diiwaan gelisay taariikhda siday ku ahayd laa ilaaha ila allah noloshooda maxayna tusinaysay kelimaddaasi marka loo eego dhankooda keliya ma waxay ahayd kelimad rumaynaysa in allah subxaanahu wa tacaala uu yahay midka keliya isla markaanu aannu koonkan ballaaran ka jirin ilaah aan isaga ahayn ama waxay iska ahayd oo keliya kelimad laga rumaynayo qalbiga carabkana laga qirayo mise marka loo eego waaqicooda iyo noloshooda kelimaddu way ka weynayd kana xeel dheerayd oo way ka guda ballaarnayd intaasi aan eegno xaqiiqada ka jirtay waaqica waxay ahaayeen carabtu sidaan ku soo sheegnay kitaabka waaqicuna almucaasir ummad kala tagsan oo aan isku soo dumaynin isla markaana midaysnayn iyadoo weliba ay jirto dhammaan asbaabaha keenaya midnimada sida dhulkooda oo mid ah bii'adooda oo qur ah luuqadda oo ay ka midaysan yihiin muctaqaadkooda oo mid ah thaqaafada iyo taariikhda oo mid keliya ah halkaas ayuu islaamku ka soo qaaday wuxuuna ka soo saaray ummad midda ugu qayrka badan asnaamta oo keliya ma ahayn rabbiyada laga caabudo jasiiratul carab sida ay ku celcelinayaan qaar ka mid a kutubta taariikhda mana ahayn fasaadku mid ku kooban mafaasiddaasi xagga dhaqanka ah ee ay ka mid tahay qamriga qamaarka sinada nololkuduugidda gabdhaha weerarada boobka iyo dhaca ah iyo madaalimta xagga bulshada ah sidaba ay ku indha adag yihiin qaar ka mid ah kutubta taariikhda waxay ahayd laa ilaaha ila allah mid nufuusta ka badbaadinaysa shirkiga oo idil shirkiguna ma ahayn mid leh hal midab balse wuxuu lahaa midabo kala duwan oo ugu dambayntii soo hoosgelaya labadan qadiyadood ee waaweyn tirabadnida ilaahyada iyo in la raaco waxaan ahayn wuxuu allah soo dejiyey qabiilku wuxuu ahaa rabbi la caabudo sidaba uu leeyahay gabyaaga وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي oo macnihiisu noqonayo anigu waxaan ahay nin ka dhashay qabiilka qasiyo haddii ay hanuunto iyada unbaa raacsanahay waa la hanuunayaa haddii ay baadiyowdana waa la baadiyoobaya dhaqanka aabbayaasha iyo awowayaashuna wuxuu ahaa rabbi la caabudo sida uu allaah qur-aanka ku leeyahay واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير
hawada iyo shahwaadkuna waxay ahaayeen rabbiyaal la caabudo sida uu leeyahay gabyaagan ألا أي هذا اللائم أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي midkan iga reebayow inaan goobaha dagaal ka xaadiro meelaha lagu raaxaystana aan tago ma tahay adigu qof ii dammaanad qaadi kara inaan nolosha ku waarayo oo aanan dhimanaynin abid quraysh iyo qabaa'ilka kale ee waaweynah waxay iyaguna ahaayeen rabbiyaal carabta ka xarima waxay doonaan una xalaaleeya waxay rabaan si la mid ah sidaba ay ahaayeen kahanada asnaamta
انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها ۖ وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحره على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين
dhammaan noocyadaasi kala duwan ee shirkiga ah marka lagu daro cibaadada asnaamta si isku miisaaman oo isku darajo ah ayuu qur-aanku ku baaqayey laa ilaaha ila allah si loo baraxtiro nufuusta iyo quluubta dareenka iyo habdhaqanka jihaadkii uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam ka galay makana wuxuu ahaa mid ku wajahan dhammaan arrimahaas isagoo qaadanaya awaamiirta allaah iyo tawjiihaadkiisa uu siinayo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasallam inkastoo qadiyadda isa soo saaridda iyo xisaabta maalinta dambe ee aakhiro ay masaaxo ballaaran ka qaadatay khidaabka qur-aanka ee ku socday mushrikiintii quraysh ee ku sugnaa mako waxay ku timid ogaanshaha uu allaah og yahay in rumaynta maalinta dambe ee qiyaamaha ay raad weyn ku leedahay in shirkiga noocyadiisa kala duwan iyo raadadkiisa kala gedisanba laga siibo quluubta maxaa yeelay haddii aanay rumayn iimaan sugan in la soo saari doono geerida kadib shirkigana lagula xisaabtami doono kama tegayaan shirkigaasi oo kama dhexbaxayaan ha noqdo shirkigaasi shirkiga cibaadada ama shirkiga itibaaca
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتسامة علاماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم halkan ayaan ku soo gebagabeynaynaa xalqadeenna lixaad ee taxanaha dhegaysiga kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadan midda xigta ayaa noo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu قضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل
hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamulyom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت